This is VOA 1, The Hits.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal waa axad sagaalka bisha juun ee sanadka ka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee dagaalkii shalay ka dhacay degmada ceeldheer ee gobolka galguduud
khasaaraha dagaalka ka dhacay maanta degmada ceeldheer ee gobolka galguduud sidii nimanka cadowga ay waxu rabeen xumaysa dhicin khasaaruhu ma badno marka loo fiiriyo khawaariijta khasaaraha gaaray marka loo fiiriyo khasaaraha ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka aaday aada u yaryahay
waxaa kaloo dhegaysan doontaan maleeshiya hubaysan oo afar qof oo isbitaal dhisaya ku dilay tuulo ku taalla ama hoos timaada degmada dhadhaab ee dalka kenya iyo dab khasaare gaarsiiyey dad xoolo dhaqato beeraley ah oo ku dhaqan deegaan ka tirsan gobolka awdal qodobadaas iyo warar kale ayaad dhegaysan doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida saraakiisha falastiiniyiinta ee gaza ayaa sheegay in dad ka badan laba boqol oo falastiiniyiin ah lagu dilay weerar isugu jira cirka dhulka iyo badda oo ay israa'iil sabtidii shalay ku qaaday bartamaha gaza weerarkan oo lagu tilmaamay kii ugu dhiigdaadinta dhiigdaadashada badnaa tan iyo markii uu bilowday duulaanka ee israa'il ku qaaday gaza muddo hadda laga joogo siddeed bilood ayay ciidamada israa'il ku sheegeen inuu qeyb ka ahaa howlgal ay ku soo badbaadiyeen afar qof oo ka mid ahaa lahaystayaasha israa'il ee ay xamaas iyo kooxaha kale ay ku hayeen gaza milatariga israa'il waxay sheegeen in howlgalka ay kusoo furteen afarta qof uu ka dhacay xerada qaxootiga nusayraad ee bartamaha marinka gaza halkaas oo ka mid ah meelaha ugu dadka badan gaza saraakiisha gaza iyo ilaha caafimaadka ayaa sheegay ayaa markaasi sheegay in weerarka ciidanka israa'il ay shalay ku qaadeen xerada nusayraad ay ku dileen in ka badan laba boqol iyo toban ruux oo falastiiniyiin ahaa oo ay ku jiraan dumar iyo caruur dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn ee m s f ayaa sheegtay in isbitaalka al aqsa ee bartamaha gaza ay ka tambateen dhaawacyada kuwaas oo u badnaa baytiri hay-adda dumar iyo caruur dhaawacooda ayaana laga keenay kaamka nusayraad afhayeen u hadlay israa'iil ayaa sheegay inay og yihiin in khasaaraha weerarka ay ku qaadeen xerada nusayraad uu ka yaryahay boqol qof hase ahaatee aysan garanayn inta argagixiso ka ah dadkaasi ay dileen codbixiyaasha ilaa kow iyo labaatan wadan oo ka tirsan midooda yurub oo ay ku jiraan faransiiska iyo jarmalka ayaa maanta oo axaad ah soo gabagabayn doona doorashada baarlamaanka yurub oo socotay saddexdii maalin ee lasoo dhaafay natiijada ka soo baxda doorashadan ayaa lagu wadaa in golaha baarlamaanka ee yurub ay u jiido jihada midigta islamarkaana ay sare u qaado tirada dadka aaminsan mabaadi'da wadaniyadda ee qowmiga ah ee reer yurub doorashadan ayaa qaabayn doontaa sida midooda yurub oo ah dalad ay hoos harsadaan ilaa afar boqol iyo konton milyan oo ruux uu u wajihi doono caqabado ay ka mid yihiin ruushka loolanka wax soo saarka shiinaha iyo maraykanka isbeddelka cimilada iyo korarka soo galootiga migangelyadoonayaasha ah ee qaaradda yurub beegsanaya dhegeystayaal warkeenii dunidana waa naga intaa subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka aad warkaasi ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington aan ku bilownay waxaa magaalada muqdisho gelinkii dambe ee shalay la gaarsiiyey askartii ku dhaawacantay dagaal shalay ka dhacay degmada ceeldheer lama xaqiijin tirada dhaawacyada laakiin ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyey dhimashada toddobo ka mid ah ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka iyo qof rayd ah qoraal ay dowladda soo dhigtay warbaahinta taageerta ay ku sheegtay in dagaalka ay al-shabaab shalay ku soo qaadeen magaalada lagu geystay jab ballaaran falastiin axmed iimaan ayaa warbixin arrinkaasi ku saabsan inoo haysa
weerarkan ayaa la sheegay in al-shabaab ay magaalada laba jiha kaga soo qaadeen iyagoo mid ka mida la egtay xarun ay degan yihiin ciidamada militariga dowladda iyagoo dhowr qarax ku bilaabay halka jihada kalena ay la beegsadeen ciidamada deegaanka oo fariisin ku lahaa duleedka magaalada labada dhinac ayay goobjoogayaal u xaqiijiyeen in ay ku guuldarraysteen al-shabaab inay difaacyadaasi soo dhaafaan taasoo sababtay in ku dhowaad afar saacadood kadib ay al-shabaab magaalada ka laabato labadii dhinac ee ay weerarada ku soo qaadeen ayay goobjoogayaal u xaqiijiyeen v o a in ay ku guuldarraysteen al-shabaab inay difaacyadii yaalle soo dhaafaan taasoo sababtay in afar saacadood kadib ay al-shabaab dib uga laabtaan goobihii ay soo weerareen xildhibaan yaasiin cabdulaahi fari oo deegaanadaasi ka soo jeeda ayaa v o e da u sheegay in al-shabaab ay khasaaro kala kulmeen weerarkan u dambeeyey
khasaaraha dagaalka ka dhacay maanta degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud ilaahay sidii nimanka cadowga ay waxu rabeen waxumaysa dhicin khasaaruhu ma badno marka loo fiiriyo khawaariijta khasaaraha gaaray marka loo fiiriyo khasaaraha ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka aaday aada u yaryahay laakiin dagaal hadduu meel ka dhaco risaltigiisu dhimasho iyo dhaawac waayo marka dad wax soo gaareen oo oo ama saraakiila ama ciidanu way jiraan marka waxaan leeyahay si guud inta dhaawacana allah caafiyo intii dhimatana allah u naxariisto laakiin waxaan rabaa inaan xaqiijiyo in jabka soo gaaray khawaariijtu inuusan ah inuu yahay mid aad u aad u ballaaran uu yahay mid aysan kasoo kabso doonin laakiin iyaga jabka gaara ka badan jabka soo gaara ciidamada dowladda iyo kuwa xaqudirka deegaanka weerarkan u dambeeya ayaa ku soo beegmay xilli ay dowladdu isku dayeyso in ay dib u bilowdo dagaalkii ay kula jirta kooxda al-shabaab oo bilihii u dambeeyey hakad uu ku jiray magaalooyinka ceeldheer iyo xaradheere oo hadda ku jira gacanta dowladda ayaa haddana weli waxaa hareeraheeda ku sugan maleeshiyaadka al-shabaab kuwaasoo si fudud weeraro uga geysan kara marka ay doonaan magaalooyinkan xildhibaan yaasiin farig ayaan weydiiyey halista ay magaalooyinkani wajahayaan haddii uusan dib u bilaaban dagaalkii ka dhanka ahaa al-shabaab labaduba labaduba waxay ku xiran tahay dhaqdhaqaaqa iyo movementiga dowladda iyo dadka deegaanka iyo say u daneeyaan inay dhulkooda iyo dadkooda ay ka xoraystaan kooxaha khawaariijta annaga waxay mas-uuliyad gaara naga saaran tahay degmada ceeldheer iyo degmada xardheere iyo degmada galcad ayaa mas-uuliyad gaara oo ka deegaan ahaan iyo ka mas-uuliyad ahaan ayna saaran tahay mas-uuliyad dastuuriyana si gaar ah aniga iiga saaran tahay marka annaga waxaan ku dadaalnay inaan degmada xardheere iyo degmada ceeldheer ay isku xiraadaan cadowgana haddii alla ku idmaayo aysan dhibaatooyin fara badan in loo geysto ciidamada xoogga dalka iyo ciidanka deegaanka ee ku sugnaay degmooyinka xardheere iyo ceeldheerna sida lala socdo jab aad u weyn iyo dhibaato aad u baahan ayay u geysteen kooxaha khawaariijta maantana waxay kala kulmeen waxay ka sheekay doonaan marka waxaan leeyahay annaga haddii haddii la helo oo qorshaha dowladdu ay hadda ay waddo oo bilowga in howlgalkii dib loogu soo celiyo dib loogu laabto waxaan isleeyahay wax badan uu ka bedeli doonaa xaaladda deegaanada hadda ku sugan yihiin laakiin annaga u fadhiisamayna waana waana ku jirnaa hawshaas ilaa idinkiis waana sii wadaynaa dagaalada aroorta hore ee qaraxyada ku bilowda ayaa ah mid ay caan ku yihiin kooxda al-shabaab weerarada noocan ah ayaa geystay inta badan khasaare ballaaran mas-uuliyiinta dowladda ayaase sheegay in ay wax ka barteen weeraradii hore ee kooxdu soo qaadi jirtay taasoo ay u sababeeyeen khasaaraha hooseeya ee weerarkan u dambeeyey iyo weliba dib u caabinta al-shabaab ee shalay sida uu sharxaya wasiirka amniga maamulka galmudug maxamed aadan gaboobe waa laga barto dee waa midda saakay loogu diyaar garoobo oo diyaarkana loogu ahaa layskagana caabiyey dabcan dee qofku mar hadduu weerar yahay dagaalku wuu dhacaya laabudda wey marka waana loo diyaar garoobay difaac baana lagu jiray waana la iska celiyey oo dib baa loo celiyey khasaarihii ay ayagu rabeen inay wax gaarsiiyaan ayagaa la gaarsiiyey kolley dee dhul ilaa dhowr iyo labaatan kilomitr ah ayaa waxa weye khasaarahooda uu socday mar dhowna haddii alla idmo insha allahu saxaafadda ayaa maaragtay laydinka lasoo waga- wadaagi doonaa oo waa lasoo bandhigi doonaa dowladda soomaaliya ayaa weli culays uu ka haystaa dib u bilaabista weeraradii ka dhanka ah al-shabaab sidoo kalena awooddii al-shabaab ayaa u muuqatay in ay soo gaabanayso meelo badan oo ka mida gobolada mudug iyo galgaduud
mahadsaneyd falastiin axmed iimaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay koox hubaysan ayaa afar qof oo ka mid ahaa shaqaalo dhisayey cisbitaal ku yaala tuulada bogyar oo siddeed kilomitir u jirta degmada dhadhaab ee dalka kenya ku dilay gudaha cisbitaalka halka afar ruux oo kalena ay ka badbaadeen kooxda soo weerartay ma jirin khasaare kale oo soo gaaray dadka rayidka ah ee degganaa tuulada la weeraray wariyaha v o eda ee gobolka waqooyi bari ee kenya maxamed faarax shire ayaa dhacdadan ka wareystay maxamed baaruud xuseen oo ah wariye ku sugan degmada dhadhaab shira waa mahadsan tahay falkan wuxuu dhacay xili habeennimo ah saacaduna ku beegantahay sagaalkii iyo bar ee fiidkii kooxo hubaysan oon qeybtooda la aqoonsan ayaa weerar ku qaaday isbitaalka tuulada bogyar oo ka tirsan deegaanka dhadhaab islamarkaana magaalada dhadhaab u jirta sideed kilomitir kuna taala bartamaha jidka isku xira gaarisa iyo dhadhaab Eh, waxaana la sheegay kooxaha in ay si toos u bar tilmaameysadeen goob ay ku sugnaayeen shaqaale qaabilsan dhanka dhismaha oo ku sugnaa isbitaalka bogyer oo ay dhismo ka wadeen islamarkaana ay rasaas ku bilaabeen shaqaalaha goobta ku sugnaa halkaasoo ku dhinteen afar qof halka afar kalena ay ka badbaadeen oo ay carareen markii rasaasta lagu bilaabay kooxdan soo weerartay tuulada ee dadka laynayso wax iska caabinaya ciidamada amnigu halkaasi may kala kulmeen goobta ciidamada ammaanka ma ayn joogin saldhig booliis ama laamaha kala duwan ee ammaankana kuma yaalo Eh, sidaas darteed ma aysan jirin wax iska caabina kala kulmeen laamaha ammaanka maadaama aysan ciidamadu meesha joogin waxaana la sheegay markay dilka geysteen in ay weli muddo ku sugnaayeen isbitaalka kadibna xabado badan ay rideen rasaas badan ay magaalada ku rideen taasoo keentay in dhammaan shacabkii ku dhaqnaa tuulada ay firxadaan oo ay duur ka galaan islamarkaana muddo ay ku maqnaadaan ilaa iyo subaxda laga gaarayo dadku soo laabtaan marka ma jirin laamaha ammaanka oo meesha joogay xero booliisna meesha kuma yaalin bal haatan ka waran khasaaraha guud ee soo gaaray deegaanka ma jiraanse dad kale oo rayid oo ku dhaawacmay ama ku dhintay ilaa iyo hadda lama soo tabinin ama ma jiraan khasaare kale oo soo gaaray dadka shacabka ah ama dadka tuulada Eh, inkastoo dadku firxadeen oo xalay duurka baryeen haddana markuu waagu baryey inta badan dadkii eh, way soo wada laabteen shacabkana wax dhibaato ama khasaare ma soo gaarin barud ma idinla hadleen ciidamada ammaanka oo ma idiin sheegeen halka ay ku tuhmayaan een, cidda soo weerartay ee tuulada bogyar ee dilkana ka geysatay Eh, maxamedow laamaha amniga si rasmiya ogamaysan hadlin dhacdadan islamarkaana saxaafadda lama aysan wadaagin faahfaahin ku saabsan siday wax u dhaceen markii laga soo tago inay goobta imaadeen islamarkaana baaritaano ay sameeyeen balse qaar kamida eh, laamaha amniga oo ka gaabsada inay warbaahinta magacooda laga xuso waxay sheegeen in hawshan ay dabagal iyo baaritaanba ku sameynayeen islamarkaana ay baacsi ku hayaan kooxihii hawshan ka dambeeyey oo sida ay hadalka u dhigeen ay ku tuumayaan al-shabaab marar badanna dhacdooyin noocan ay soo laalaabteen oo deegaanadan eh, gaar ahaan jidkan isku xira gaaris ee dhadhaab ka dhacday balse dhacdadan eh, waa dhacdo ka duwan kuwii hore oo waa markii ugu horeysay oo shaqaale ama dad kasoo jeeda qeybaha kale ee gobolka si gaara loogu beegsado deegaanka dhadhaab iyadoona meeshan ay sidoo kaleeto deris la tahay eh, xeryaha qaxoojiga iyo deegaanka dhadhaab ay aada ugu dhowdahay jid hal buulan ay ku taalo oo aada u adeegsadaan eh, hay-adaha gargaarka dadka shacabka iyo dowladaba maxaad is leedahay in ay xiriir wadaagaan een, dhacdooyinka xigay ee ka dhacayay deegaankaasi ee waddada loo dhigayay ciidamada amniga iyo weliba dadka rayidka ah miinooyinka een, dadna ay ku dhinteen dhowaantani meel aan ka fogeyn tuulada bogyar oo wax ka yar saddex kilomitr u jirta ayay dhibaatadii ugu dambeysay oo jidkan ka dhacda loo geystay mid kamid a hogaanka dhaqanka oo dad badanna eh, ku dhaawacmeen halka qaar kalena ay ku dhinteen jidkan isku xira gaaris iyo dhadhaab ooy eh, tuuladan ku taalana eh, ugu yaraan sanadkan iyo sanadkii lasoo dhaafay ilaa iyo afar qarax ayaa la geliyey oo qaarkood ciidamada eh, amniga waxyeelo loogu geystay marka dowladda iyo laamaha amniga waxay ku eedeynayaan arrinta inay ka dambeyso kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta soomaaliya islamarkaana marar badan arrimahaasi lagu eedeeyey waana dhacdo soo laalaabatay oo jidka isku xiraa gaaris iyo dhadhaab dhowr jir ayay ka dhacday waana tii ugu dambeysa oo tan khaasatan khaasatan lala beegsado dad kasoo jeeda qeybaha kale ee wadanka islamarkaana dhibaato intaa dhan loo geysto
kaasi wuxuu ahaa maxamed baaruud xuseen oo ah wariye ku sugan degmada dhadhaab ee dalka kenya wuxuu u waramayey wariyaha v o eda maxamed faarax shire dabka kacay deegaan ka tirsan gobolka awdal ayaa khasaare gaarsiiyey dad xoolo dhaqato beeraley ah oo halkaasi ku nool iyadoo maamulka gobolka uu ku baaqay in gurmad lala gaaro dabkaas oo ay ku gubteen guryo badan ayaa sidoo kale keenay inay bari kacaan badi qoysaskii halkaasi ku noolaa wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good ayaa warbixintan noo soo diray dadkan xoolo dhaqata beeralayda ah ee degan deegaano hoos yimaada degmada dila iyo baki oo ka tirsan gobolka awdal ayaa waxyeella ka soo gaadhay dab qabsaday hoygii ay degganaayeen kadib markii dabkaasi gubay aqal soomaali gaadhaya siddeed iyo toban aqal inkastoo aan la ogaan sababta dabka dhalisay haddana dadka deegaanka ayaa u sheegay warbaahinta inaanay jirin khasaare nafeed iyo waxyaabaha sababay gubashada raadkeeda masiiba halkan ka dhacday aan weli la helin raadkeega guryihii haddii dabbaa gubiy wax loodhan iyadoo harraacsaa looga joogo oo lagu meersan yahay unbaa guri waliba intaa foodda hore ka ololaya waxaanan ku codsanaynaa masaa'ibtaa dhacday inta sidaa dambaskeegii aan u dhex joogno maahayna intii kale hareeraha ka xigtay ee aan gubanini way barakacsan yihiinoo ma joogaan guryihiisi oo nina gurigiisii waamin waayo habeenkuu busaqda dhexeed ee aqalku dhekadhe ka ololaya alaabtii iyo ubadkiiba dibadda yaalla cid kasta oo danaynasa bili'aadanimada waxaan ka codsanaynaa masaa'ibtaa samaawiga ahee dhacday in si deg dega looga soo jawaabo oo lanooga gargaaro waxaa noo dheeraa marka horeba abaara ad adagoo aan kala wada barakacna on qaxnayba oo aqalada bar baanu xataa kaba maqnayn oonu ka barakacnay oo abaar baana kaxaysay maxaan ku idhahay dabadeed dabkaasaa dee bilaabmay dabkii dee maanta waa kaa heerkaana sii marinaya deegaanka khasaaraha dabku waxyeeleeyey aqal soomaaliyada ay degganaayeen ayaa waxaa gaadhay maamulka gobolka awdal iyo ka degmooyinka dila iyo baki guddoomiyaha degmada baki maxamed axmed caateeye ayaa isagu sheegay baaxadda khasaaraha dabkaasi uu gaadhsiiyey dadka deegaankaasi geediqsi dadkan waxaa ka gubtay hoygay gelayeen waxay ay huwanayeen waxay xidhanayeen waxay cunayeen iyo waxay wax ku cunayeen buu u gubtay udana guddoomiye gobolkii waxaan ka codsanaynaa adigoo madaxweyne guddoomiyihii gobolkaa iyo hay-adahaas mafalka inala shaqeeyaba waxaan ka codsanaynaa gurmud deg dega dadka inay soo gaarsiiyaan wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta ee gobolka awdal ayaa dadka goobtaasi ku dhibaataysan gaadhsiiyey agab gurmad ah sida uu sheegay iskuduwaha wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta ee gobolka awdal saleebaan aadan samatar halkan waxaanu ku wadnaa maxaa kudhahay kaalmo degdega oo emergencya oo u badan bicihii roobka iyo cawiyihii yaraa la dhiganayo maanta hadduu roob da-o in ubadka lagu hoosgeliyo aan maxaa ku dhahday loo wado amarkaasina wuxuu ka yimid guddoomiyaha gobolka oo maad aragtay maxaa kudhahay maanta intan emergency ahaan u wada oo ilaa lixdan qoys ku filnaan doonta biidnillaahi kariim siddeed iyo tobankii qoys soo gudtay iyo in kale oo maad aragtay dee lagu daro oo maad aragtay shanta boqol ee qoys ka mid a inta ugu sii daran in bacaha iyo cawiyahaasi lagu hoosgeliyo roobka hadduu maanta do-o iyo berri dabadeedna maad aragtay maxaa kudhahay si deg dega wixii kalena looga howlgalo sidoo kale guddoomiyaha gobolka awdal xasan daahir xaddi ayaa isagu sheegay in dowladdu caawimad deg deg ah la soo gaadhi doonto shacabka dhibaatada dabkaasi soo gaadhay wuxuuna baaq u diray hay-adaha samafalka ee degan gobolka awdal iyo hay-adaha dawliga ah ee qaabilsan masiibooyinka dabiiciga ah tii dawlad ahaaneedna waxaan ballan qaadayaa inay gacan weyn iman doonto halkan insha allah hay-adaha samafalkaa waxaan farayaa inay gurmadkooga deg deg u keenaan halkan xukuumadda anigoo ka wakiila waxaan gaadhsiin doonaa in hawsha ay ballaadhan tahay shan boqol oo qoys halkan ay ku barakaceen siddeed iyo toban qoysna ay ku waayeen hantidoodii iyo agabkii nololeed ay haysteen ee hoos yaallay guryahooga oo iminka bannaanka yaallaan anigoo ka wakiila xukuumadda waxaan ballan caadiya inay qaadayaa oo soo degdegi doonta inaan xukuumad ahaana ka soo jawaabi doonno masiibadaa dhacday inkastoo xiliyadan lagu jiro bilaha xagaaga oo ay dhacaan dabaylo xoogan iyo kulayl badan haddana dadka deegaanka iyo maamulkuba ma caddayn waxyaabaha dhaliyey dabkaasi haashim sheekh cumar good v o a boorama
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
toddobaadkan waxaa magaalada garowe lagu soo gebagabeeyey horyaalka kooxaha heerka koowaad ee kubadda cagta puntland kooxda hambabaro ayaana koobka ku guulaysatay kadib markii ay ciyaarta fiinaalka labiyo eber uga badisay dhigeeda comset waryaha v o eda ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa tartankaasi ka wareystay xogeyaha xiriirka kubadda cagta ee puntland mustafa cabdiraxmaan majacse horyaalka kubadda cagta puntland oo kooxaha heer koowaad ee puntland waxaa ka qayb gala toban kooxood waxaana loo kala qaybiyey laba gruub a iyo b a gruub walbana ay shan kooxood ka kooban yihiin waxayna ku kala ciyaarayeen garoonka mirawaari garoowe iyo cawaali gaalkacyo koox kasta oo gruubka ku jira waxay lahay siddeed ciyaarood guud ahaan garoon kasta waxaa lagu ciyaaraya labaatan ciyaarood waxaana ka soo gudbayay labada kooxood ee one iyo two ku soo baxa halka tan ugu hooseysa u laabanaysa regional leaga oo gobolkeeda waxaa isu soo baxay afar kooxood afartaa kooxoodii waxay dheheen agrigate koox walba kooxda kale laba jeer bay is arkeen ciyaartii kama dambaystahayd waxaa lasoo gabagabeeyey shantii bishii lixaad laba kun labaatan iyo afarta oo ay isu soo hareen kooxaha hambabaro iyo comsed iyadoo guushu ay ku raacday kooxda hambabaro football club oo ku badisay penalty afar iyo saddex ah cayaarahaasi si nabadgelya ay ku dhammaadeen guud ahaan waxaa ka qayb galay laba boqol lixdan cayaartooy siddeed iyo toban macallin iyo boodhka kooxaha oo ka kooban lixdan waayahay mustafa cabdiraxmaan inta uu tartankan uu socday maxaa laga dhaxlay oo dhallinyaradu ay ka dhaxleen marka intuu socday tartanka muhiimadda laga lahaa waxay ahayd eh, sideedaba tartan si joogta a loo qabto waana tartanka ugu sarreeya puntland dhallinyaradu waxay ka dhaxleen kow inay ka soo baxeen xirfadlayaal kubaddooda aad u sarrayso labo in dhallinyarada lagaji- lagaga jihayay waxyaalihii xumaa iyo tahriibkii saddex in nabadgelyada qayb weyn ka qaadanaya magaalooyinka tartanka lagu qabanayay dhallinyaraduna qaybi taageerayaashu ay daawanayeen qaybna ay ciyaaraysay guud ahaan magaalooyinkii ka socdayna uu maalmahay ka socdeen dadku ay ku jihaysneen horyaalka ka socda garoommada miraawaale iyo cawaale waxaa jiray eh, kooxo ka qaybgelayay tartankan oo cabasho muujinayey haba ugu badnaatay cabashadooda dhanka garsoorka oo ay lahaayeen eh, dhinacyada eh, kooxaha dheelaya markaasi inay magaalooyinkooda ka soo jeedeen Eh, idinkana markay tallaabadaas idiin sheegeen ama cabashadaasi ay idiin sheegeenna waa aad ganaxdeen maxaa ula jeedeen arrintaas yusuf waa mahadsan tahay Een, ko- garsoorka tartanka qabanayay waxay garsoorayaasha puntland oo tababarada badan qaatay uguna aqoonta sarreeya waana garsoorayaasha tartanka soo gebagabeeyey sideeda cidda cabasho keenta ama garsoor ku marmarisoota waa qofku markuu guulaysto sida garsoorku eeda saaraa waxaan filayaa ciyaarahaasi garsoorayaasha dhexdhexaad in kuwii ugu wanaagsanaa puntland soo mara iyadoo aan meel kale garsoor laga keenin xaqiiqdii garsoorayaashii markii la isdhaafiyana dee mar walba mataqaanaa een- een- een- een garsoorka puntland baa ciyaarta qabanaya marka anu waxaan qabaa inay garsoorayaashii ugu wanaagsan ay ahaayeen khaladka ka dhacayna u yaraa tartankaasna ay guul ku soo dhammeeyeen aan nagu mahad celinayo waqtigii juhdi aan garsoorka gelinay inay maanta ka mira dhaliyeen maadaama wax garsoora aan laga keenin xiriir kubadda cagta soomaaliyeed tartankan horyaalka puntland intuu socday eh, xiriir kubadda cagta ayaa ka tirsan tahay bal waxaad iiga warataa arinta ku saabsan ee xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya iyo doorka uu ku lahaa ee tartankan xiriir kubadda cagta soomaaliyeed een, iyo urur kubadda cagta puntland waxaa ka dhexeeya wada shaqayn tartankan dee saa la socoto martigelintiisa waxaa la martigeliyey een, markii ugu hore waxaa la martigeliyey labada kooxood oo bari ka yimi gaalkaca marti ku ahaa iyo kooxda qaran marti ku ahayd oo muddo eh, afar iyo labaatan beri gaalkaca iyo garowe kala joogay markii dambena toban casho waxaa joogay kooxaha hambabare comsod magaalada garowe intaasoo dhan de waxaa martigelinayay urur kubadda cagta puntland isagoo la kaashanaya xil kubadda cagta soomaaliyeed shirkadda oo somtel oo oo iyadu door weyn ka qaatay maalgelintiisa danab cable oo iyaduna ma- tartankan abaalmarintiisa bixisay baahinaysana leefka oo tartanku ka socdo marka intaasa ka qayb qaatay iyo b d r c iyo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha oo hogaaminaysa wasiir hodan iyadana doorkeeda dowladdu qaadatay marka tartankan waxaa tartan isku tashi cid walbana ay ka dhex muuqatay qeybna ka ahayd maalgelintiisa waxaa jiray eh, in lagu ciyaarayay eh, magaalooyinka eh, garowe iyo weliba gaalkacyo Eh, kooxo ka qaybgelayay tartankaasna waxa ay ka kala socdeen magaalooyinka eh, qardho iyo weliba boosaaso inkastoo aysan garoomo eh, salaxa ama garoomada rooga cagaaran aysan lahayn iyaga maxaa diidayay eh, mustafe in magaalooyinkooda loogu tago oo loogu ciyaaro maadaama ciyaaruhu ay home iyo away ahaayeen yuusuf waa mahadsan tahay saa la socota garoonka boosaaso shaqaa ka socota ciyaarahanna dee kooxdu marka ay koox diyaarsan tahay oo tartanka usoo diyaar garowdo horta gool mira dhalay ka keeni kadhaa garoomada lagu qabanayana hadda een, kooxaha een, hambaboray comset waxay yimaadeen garoonka miraawaare waxay agrigeed la dheereen laba kooxood oo ka dhisan heer puntlandna magaalada garoowe labadiina way kasoo gudbeen finalkiina waxay isugu yihiin laba kooxood oo ka wada dhisan magaalada gaalkacyo marka garoonka boostaas ma diyaarsanayn garoonka ga- gardhana uu dunsan yahay saan filayana dee broseska ku jira imageka tartanka maadaama tartanka ugu sarreeyey laba goon oo cag- cagaar aan leenahayna ururka kubadda cagta wuxuu een, een, dusha saarsaday martigelinta oo kooxaha bannaanka ka imaanaya marka sidaasaa tartanka kusoo gaboobay waxaana filayaa inaynan dalka ka dhicin laba garoon oo cagaara oo horyaal ka wada socdo oo si nabadgelyaa ku dhammaaday cayaartoy xirfadooda iskiilis sarreyso ka soo baxeen tartankani wuxuu lahaa guddi anshax oo gaara oo dhammaantood u badnaayeen isboortigii hore bannaanka ka yimi kuwaasoo cid walba oo dee dembi ama xeerkii la qaybiyey ka hor timaada ganaaxaya marka de cid gaar loo beegsanaya ma jirto ciddii qodob ka mida xeerka jebisa unbaa guddigu ka fadhiisanayay una soo gudbinayeen een, xiriirka
kaasi wuxuu ahaa mustafe majacase oo ah xogayaha xiriirka kubadda cagta ee puntland oo u waramayey yuusuf maxamuud yuusuf haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalimihii heesaha iyo heestii taladan la rogin waa lagu rafaadaa iyo codadkii maxamed saleymaan tubaac iyo maryan mursal
rugta lagu abaarsado qaranka iyo uumiga haddaan reerka laga rarin xoolaha ku riiqme naftayda ku raacdee waarune waarune adna hayga roorin naftayda ku raacdee waarune waarune adna hayga roorin
naftaada i raacadeed iga raaridaysa haddii ay runka tahay ka roori maaye naftaada i raacadeed iga raaridaysa haddii ay runka tahay ka roori maaye taladaan la rogin waa lagu rafaadaa taladaan la rogin waa lagu rafaadaa taladaan la rogin taladaan la rogin waa lagu rafaadaa taladaan la rogin taladaan la rogin waa lagu rafaadaa
geerrimay ninkii sugay raagsaday markuu dhalo ramadkiisa maalo baahida karraysta geerrimay ninkii sugay raagsaday markuu dhalo ramadkiisa maalo baahida karraysta naftayda ku raacdee waarune waarune adna hayga roorin
heestaasi ay ku luuqeeyaan maxamed saleymaan tubaac iyo mari mursal ayaa u dambeysay idaacaddeenii subaxnimo tan iyo idaacaddeenna galabnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
awraar la raaciyo raad malaha beentuye